halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gaggaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax jimco ah bisha ogosna waa kow iyo labaatan sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeena saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qaar il diimeed baa lagu eegayaa oo diintiiban xataa ku kala qaybsannay oo noocyo noqonnay qaar waxay ku eegayaan il qabiyaaladeed qaar waxay ku eegayaan il mabda' bay ku eegayaan marka horta taas ayaa sii keenaysa laakiin waxaa iyana meesha ku sii jirta oo aad ugu jirta waxaa loo arkaa dawladdii meel ma garanaysaa leefleef laga heli karay kaasina wuxuu ahaa brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka kanada oo ka hadlaya deganaansho la'aanta siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya qodobada kale aad saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin soomaali ah oo iska soo tuuray dabaqa toddobaad ee guri uu ka degganaa dalka maleeshiya oo geeriyooday
koo xiriir la leh ururka isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda baabuur walxaha qarxa loo adeegsaday oo ka dhacay bannaanka dhismo ciidanka ammaanka ay leeyihiin oo ku yaala caasimadda dalka masar ee qaahira gelinkii hore khamiistii shalay weerarkaas oo ah kii ugu dambeeyey oo kooxaha mintidiintu ay ka geystaan magaalada qaahira saraakiisha masar ayaa sheegay in ugu yaraan lix ka mid ah askarta booliska ay ka mid ahaayeen dadkii qaraxaasi ku dhintay qaraxan ayaa ka dhacay bannaanka dhismaha dhisma dowladeed oo ku yaala deegaanka la yidhaahdo subra qaraxan ayaa burburiyey wejiga hore dhismaha wuxuuna daadiyey dariishadihii dhismahaasi dhismayaashii ka agdhowaa kooxda weerarkan geysata ayaa gaariga walxaha qarxal ka buuxiyey hordhigay dhismaha dowladda ka hor inta aysan gaari kale ku baxsan
xogayaha difaaca maraykanka ash carter ayaa sheegay khamiistii shalay in turkiga uu u baahan yahay inuu tallaabooyin dheeriya qaado si uu la dagaalamo ururka isis ee syriya oo uu u xoojiyo ama u xajiyo ammaanka xuduudihiisa kartar ayaa sheegay in turkiga uu oggolaaday mabda' ahaan inuu ku biiro duqaymaha isbahaysiga uu maraykanku horkacayo ee ka dhanka isis waxa uu sheegay in turkiga ay ka doonayaan in door intaa ka weyn uu ka qaato dagaalka oo uu xakameeyo xuduudihiisa ciraaq iyo syriya si mintidiinta isis aysan fursad ugu helin inay ku fidaan meelo kale oo dunida ah islamarkaana looga horjoogsado dhallinyarada ay maskaxda ka xadeen ee u gudbaya master katar waxa uu sheegay in turkigu ay dadaal ka duwan kii sanadkii hore ay wadaan oo ay isbahaysiga u ogolaadeen inuu adeegsado mid ka mida saligyadiisa hase yeeshee aysan taasi ku filnayn waxa uu sheegay madaxweyne barag obama uu sidoo kale qayb ka yahay wadaxaajoodyada socda ee lagula jiro turkiga ee ku aadan sidii uu si buuxda ugu biiri lahaa dadaalka ka dhankaa daacish iyo argagixisada sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in xitaa sanad kadib oo uu socday ololaha duqaynta ah ee ka dhanka isis xoogaa guula ahna ay ciidamada ciraaq dhinaca dhulka ka gaareen weli isis aysan ka tabardarayn maanta sidii ay ahayd bishii sebtembar ee sanadkii hore kuuriyada waqooyi ayaa madaafiic ku duqaysay saldhigyo ciidamada kuuriyada koonfureed ay ku leeyihiin xadka labada kuuriya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee sool saraakiisha difaaca kuuriyada koonfureed ayaa durbadiiba aan markaasi xaqiijinin weerarkan oo khamiistii shalay ah ay sii daysay wakaaladda wararka yonhab weli ma cadda khasaaraha ka dhashay duqayntaasi iyo in kale xiriirka labada wadano markii horeba aan wanaagsanayn ayaa waxaa xiisadda dhinaca xuduudda ay cirka isku sharartay kadib markii sool ay dhowaan ku eedaysay biyonyan inay dhigtay xadka labada dal miino qaraxday oo ay ku dhinteen laba askari oo u dhashay kuuriyada waqooyi xukuumadda koonfurta kuuriya ayaa bilowday baahinta idaacado xuduudda ku yaala oo ay ka sii daysay dacayado ka dhan ah biyonyon kuuriyada waqooyi ayaa beenisay inay ka dambeysay weerarkaasi laakiin toddobaadkii hore ayay ku hanjabtay inay weerar buuxa markaasi ku jawaabi doonto haddii soil ay joojin weydo dacayadda ay ka wado idaacadahaasi
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington subax wanaagsan ayaa mar kale hawad idinka leenahay jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna aanu gudagalno idaacaddeenna sidii aad shalay iyo xalayba ku maqlayseen idaacadaheenna qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee mooshinka ka keenay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hor yimid baaq ka soo yeeray beesha caalamka oo boorinayay in la joojiyo mooshinkan oo ay ku tilmaameen inuu burburinayo dadaalada nabadda iyo gaarista dowladnimada soomaaliya haddaba mushkiladan siyaasadeed ee ka oogan soomaaliya maxaa ugu- maxaa- maxay uga dhigan tahay rajadii soo iftiimaysay ee soomaaliya iyo dadaalka beesha caalamka su-aashaasi ayaan weydiiyey brofesor xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada
maxamed walaal maxamed colaado walaal horta la iskuma hayo dowladda ee hadda dhisan ee xasan sheekh ka- ee madaxda ka yahay in aanay gaadhin heerkii laga filayey ee ummadda soomaaliyeed ka filaysay ama caalamkuba uu ka filaayey saddex sano inay soo jireen inaanay gaadhin la iskuma hayo cidina ma garanaysa taa dood kama keenayso laakiin haddana in dhinacii loo socday horumarka iyadana way muuqataa de waa taa maanta i m f ta soo saaraysay riboorkii u horreeyey ee weli laga qoro soomaaliya muddo labaatan sana ah ee la leeyahay sanadkii dhaweydna boqol kiiba afar baa ku kordhay sanadkana haddii layska ilaaliyo isqaqabsiga waxaa laga yaabaa inuu boqol kiiba laba kordho wixii ka dambeeyana boqol kiiba lix baaba la filayaa inuu dhaqaalaheenna ku kordho oo meri dhow aan gaadhnaba etoobiya iyo ma garanaysaa kenya iyo haddaan saa ku soconno weliba maadaama aan leenahay dad badan oo banaanka jooga oo lacag adag keeni kara iyo dad badan oo wax soo bartay oo wax keeni kara marka horumar waa loo socdaa arrintan marka waxay keenaysaa runtii laba labadaba kow dhinaca soomaalida markaan ka eegno dee in baarlamaanka iyo dowladdu aanay qabanin wixii loogu talagalay inay qabato laba kun iyo lixdan si loo gaadho laba et- eh, dadkan eh, ina caawinaya dee laftigoogu waxay wa- wa- lacagtan dadkooga laga soo qaaday oo waa lacag cashuurda lagaga soo qaaday marka waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan waxba aan ku caawino horaba u socdaan dadkaasi marka la iska qabsado ee waxaasiba inuu dib u dhacayo ay muuqato dabcan dadki way niyad jabayaan dadkii ma garanaysaa ee international communitygii annagu soomaalidiina way niyad jabaysaa marka taasay uga dhigan tahay ayaan qabaa iska qabsiga cusubay waa gartay brofesor xuseen xildhibaanada baarlamaanka ee mooshinkan madaxweynaha ka dhanka ah wada waxay leeyihiin mooshinkan ma aha sida beesha caalamku qabto mid wax burburinaya ee waxbaa lagu saxaya adigu ma kuu muuqataa rajo uu xambaarsan yahay mooshinkan Waa waxa la yaab leh een, colaadow ilaa maalintii la eh, la soo taagay maxkamadda ay soo taageen magaranaysa ra-iisul wasaarihii horreeyey ee baarlamaanku keenay saacid ay keeneen ilaa maalintaa waxa laga sax waxa laga hadlayay wax la saxayaa laga hadlayay miyaan lagu baraarugaynin baan u israacdaan lagu garaadaysanaynin ina midna xel keenin mid walbana uu waqti u lumiyey waayo marka een, la keeno waxaan ma garanaysaa do- ee, la- de- oo tana kasba adag tahayba marka la keenayo horta marka u horeeya dee bil dhan baa waxaan soconaya oo imika baarlamaankiiba sagaashan isbay u gudbiyeen guddoonkii baarlamaanka guddoonkii baarlamaanku wuxuu isku dayay inuu dabeetana ka fikiro oo yidhaahdo talow ma u gudbiyaa maxkamadii haddii uu u gudbiyana maxkamadaas waxay qaadan doontaa ilaa dhowr iyo toban cisho toban iyo cisho qaadanaysaa maray ka soo noqotay tiraahdo hadday tiraahdo waa sharci iyo doodii bilaaba doodiiba la bilaabi ilaa toban cisho ay ka qaadani waaga la ridiba ka soo qaad madaxweyne in la rido madaxweyne kale inta la ma- ma- magacaabay haddana waqti bay qaadani haddana waxay noqonaya inuu madaxweynahaasi isagu baraminista soo magacaabo kanun haysan maayo waa inuu eriyaa dadkii markaa iminka dawladda ku jiro dhan waxay ka fikirayaan dee maxaaba ka macnaa kolley waxa laga yaabaa laba bilood kabacdiba inaan meesha ka tegay barnaamijyo laga fikiri maayo wax meel la keen laga intaasunbaa laga fikiraya marka wala arrintan iyada ah xaqiiqdii een, waxay keenaysaa iska muuqata niyadjab bay keenaysaa laakiin haddana kuwa baarlamaanku waxbaan saxaynaa bay leeyihiin markii horena way yidhahdeen sidaa iminkana way leeyihin waxba sixi maayaan way adag tahay inay eriyaan madaxweynaha oo si ay ku helaan ugu dambaysa maxkamadu ay ku tiraahdo waa run oo already international community cid walba waxay leedahay sharci maaha durba haddii xataa maxkamadda waa run ay tiraahdo haddana boqol iyo siddeetan iyo afar inay helaan ay ku eriyaan madaxweynaha waa adag tahay marka iyadoo waxaas oo le waa jugjug halkaaga joog Wa- waa gartay dhinaca kale dadka mooshinkan dhaliilaya waxay durayaan wakhtiga lagu soo beegay waxay leeyihiin muddo yar ayaa u harsan labada hay-adood ee dowladda iyo baarlamaanka waxaana mudanayaasha laga sugayey inay eh, qabsadaan howlo muhima oo horyaalla sida ansixinta sharciyada doorashooyinka jinsiyadda axsaabta siyaasadda iyo maxkamadda dastuuriga ah marka aragtidaa maxaad ku biirin lahayd
tida kale waa runtaa weyaan ishaa ka ridayn waa sidaas weeyaan Eh, dadku eh, dabcan laakiin waxaan anugu sii dareensanahay waxaan meesha ka socdaa imanka waa saan sheegan waa dool- loolan siyaasadeed inay bil sanad keliya hadhan yahay way muuqataa sanadkaa weliba de waa ka yartahay sanade sanadkaa wuxuu keensanaya la iskaga daayo madaxweynehuna dowladdana waxaa keensan la iskaga daayo baarlamaanku waxay qabanayaan ay qabtaan iyay ahayd laakiin iminka waxay doonayaan in la sameeyo meesha tan ururaa samaysmaya xisbiyaa samaysmaya waa la kala qaybsamayaa durba waa la kala xeeranayaa sidii loo dagaalami lahaa durba laga sii fikirayaa waa la sii jilcinayaa madaxweynaha ninka ah kuwii kalaa isa soo saaraya markana waxan waa loolan siyaasadeed oo ma garanaysa loogu jiro labaatan iyo laba kun iyo lix iyo tobanka sidii qof u soo bixi lahaa loo baran lahaa kana kuwana loo sii cadaadin lahaa wey laakiin kaa maxaa ku dhex dhimanaya dadkii baa ku dhex dhimanaya community baa ku dhex dhimanaya dad shicibka askarta baa ku dhex dhimanaya in nabadda la waayana waa suuragal ugu dambayntii muranadan siyaasadeed ee soo noqnoqda ee soomaaliya curyaamayey maxaa ugu wacan bay kula tahay de waxaan waa horta laba labadaba waa ugu wacan yihiin kow dadkeennii soomaaliyeed oo inkastoo dagaalkii xabaddii uu dhammaaday ee qabiilooyinka iyo guruubyada ka dhexeeyey haddana war runtii weli aan la gaadhin heshiis macnalahoo aan la gaadhin la isxalool xaadhanayo oo qofka dhowr ilood lagu eegayo qaar il diimeed baa lagu eegayaa oo diinitiibaan xataa ku kala qaybsannay oo noocyo noqonnay qaar waxay ku eegayaan il qabiyaaladeed oo qabyaaladii baa loo kala ayaa xataa ma garanaysa lagu kanada qaar waxay ku eegayaan il mabda' bay ku eegayaan marka horta taas ayaa sii kenaysa laakiin waxa iyana meesha kusii jirta oo aada ugu jirta waxaa loo arkaa dawladdii meel ma garanaysaa leefleef laga heli karayo oo waxoogaa lacag laga samayn karayo marka sidaa u aragta systemkii kii meeshii tegana lagu tuhmayaba inuu sidaa u dhaqmay cid walba waxay is leedahay bal waxoogaa aad yarkay samaysday ma garanaysaa u yartarta marka waxaan qabaa dhinaca ah leefleef raadis iyo is-aamin daro ayaa keenaya in had iyo jeer waxaan ay soo noqnoqdaan oo ma garanaysa lagu raadiyo luflufyo muro lagu raadiyo ama cid loogu hanjabo ayaa keenaysa baan anigu qabaa
kaasi wuxuu ahaa brofesor xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada oo qadka teleefonka iigu warramayey
waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington ani soomaaliya lagu magacaabi jiray doctor xuseen oo in muddo a ku noolaa dalka maleysiya ayaa geeriyooday kadib markuu iska soo tuuray dabaqa toddobaad ee uu gurigu ka deganaa oo ku yaala magaalada kulalambur ee caasimada dalka maleysiya haddaba waxaan khadka teleefoonka ku waraystay wariye siciid cumar baafo oo ah wariye degan dalka maleysiya oon ugu horreyn weydiiyey xilliga uu falkaasi dhacay
dhacdadan waxay dhacday maalnimadii arbacadii wakti la joogo galab afarta galabnimo ninkan soomaaliga waa nin la yidhaahdo doctor xuseen oo wadankan in badan uu joogay in ka badan labaatan sano wadankan joogay oo uu shahaadadii koowaad tan labaad ilaa b h d uu ka gaaray uu qof wax ka bartay uu ka ahaa islamarkaana uu ka shaqaysanayay laakiin cid xaqiijin karta ilaa hadeertaan ma lahan laakiin sida wararka booliska warbixintooda hordhac ay sheegayaan waxay yidhahdeen ninkan wuxuu ahaa qof maskaxda loogu jiray uu muddo sanadba oo dhakhtarka ku qaadanayay daawo laakiin marka ugu dambeysana uu ka cararay oo daawadii uu joojiyey wuxuu iska soo tuuray dabaqa toddobaad ee gurigiisa oo ku yaala bartamaha kualambuur haddii uu dabaqa toddobaad iska soo tuuray nolol ma lagu gaaray mise naftu markiiba ka baxday oo wax hadal ah lagama hayo sida riboortka ay soo saareen booliiska ku qorneed oo ilaa haddaba iminka uu yaalo dhakhtarka meydkiisa weli aanan la joogin oo ay yidhaahdeen saddex cisho kadib ayaan jawaabta ugu dambeysan soo bixinaynaa waxay ku sheegeen in uu isla meesha uu ku geeriyoodayba oo aanan wax wara kaleenta aanan laga helin oo geeriduna ay sababtay kadib markii dhaawac xoogan oo kasoo gaaray madaxa iyo feeraha waan gartay waxaan ognahay saciid in ninkani sidaad adiguba sheegtay oo in muddaa ku noolaa dalkaasi maleysiya uuna ka gaaray dhanka waxbarashada darajada b h d da marka waxyaabaha sababay geeridiisa ugu wacan inuu soo tuuro dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu maskaxda looga jiray ma arrintaasi dhakhaatiirta goormaa laga rajeynaya inay soo saaraan kama dambays sida dhakhaatiirtu ay sheegeen iyo booliiskaba arrinta gacanta ku hayo adiga waxay qabsadeen muddo saddex cisho ah oo laga soo bilaabo maalinimadii arbacadii ah waxaan rajeynayna maalinimada berita oo sabtida waqtiga kualambuur inay soo gebagabayn doonaan laakiin hordhaca sida ay saxaafadda ay siiyeen oo ku aragteen mujareedka ku aragteen oo kasoo baxa malaysia waxay sheegeen in maskaxda loogu jiray waxay kaloo intaas ku dareen in ay sababi karto xitaa waxay ay ugu yeereen black magic marka taa meeshay kasoo geli karta ilaa hadeertan faahfaahinta ma aysan sheegin laakiin sida ku cad waxay sheegeen in uu dhakhtar muddo sanada uu daawo qaadanayay warbixintaasna ay siiyeen safaaradda soomaaliya wax awlaad ah oo ninkaasuu ka tegay oo dalka malaysiya ku sugan ma jiraan ninkan wuxuu ahaa muddo badan nin gooni u degan oo dhinaca soomaalidaba aana soo dhexgeli jirin marka ilaa iyo hadda sidan warka ku haynana wax awlaada ma uusan lahayn oo weligiisa ma uusan guursanin adiga da-diisana sida booliska soo saareen aan meesha ku aragnan waa afartan iyo afar jir ayuu ahaa laakiin wuxuu ahaa qof hadde marmarka qaarkood aan meelahaas ku aragno aada u sheeko badan oo dadka u sheekeyn jiray oo wuxuuna ka shaqeyn jiray yani qaybtan dalxiiska ayuu ka shaqeyn jiray qolada carab ayuu waxaas oo la shaqaysan jiray waan gartay n siciid markaynu taariikhda dib u raacno dalka malaysiya ood adiguba ku sugan tahay n waxaa jirta soomaali fara badan oo sidaasi oo kale geerida ugu timid oo isa soo tuuray oo guryo ay deganaayeen iska soo tuuray kadibna geeriyooday bartida ahaan noo kormar maxaase sababaya in dadkani ay intay dabaq iska soo tuuraan naftooda sidaas ay ku jaraan so muddadii aan wadankan aan joogay qofka doctor xuseen ayaa horta ugu dambeysay waxaana ka horeysay laba qof kale oo soomaaliya maamo daadeeda lagu qiyaasay ilaa konton jir meelahaas oo maskaxda loogu jiray ayaa iyadana dabaqa iska soo tuurtay dabaqa sagaalaad dhulka ma aysan gaarinba iyada nafteeda horay ka dhimatay waxaa kaloo ku xigay wiil isagana oo kanada laga keenay oo dhaqan celis wadankan loo keenay in muddo ayuu joogay marka isagana marka baasboorkiina waa laga qaaday dhibaataday markii ay ku weynweynatay oo safaaradiisa u tagay oo muddo ka daba wareeganayay oo wax ka waayeyna marka uu isla hadlay isagana isagana wuxuu iska soo tuuray dabaqa lix iyo labaatanaad oo isagana dhulku markuu soo gaarayba isagana ma nafta ay ka baxday oo aysan hadal waxba uusan lahayn inta hadda aan wadankan aan joogo saddexda qof ayaa hadda u dhimatay inkastoo uu jira wiil kale isagana dabaqa shan iyo tobanaad markuu iska soo tuuray kan toddobaad uu marayo haddana uu meel qabsaday oo alla dilaa dhinta uu isagana sidaa uu ku badbaaday isagana way jirtaa waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa wariye siciid cumar baafo oo ku sugan dalka malaysiya oo khadka telefoonka ah iigu waramayey
weli v o ayaad naga dhegaysanaysaan madaxweynihii hore ee maraykanka jimmy carter oo muddo toddobaadyo ah ku jiray cusbatalka kadib markii qaliin lagu sameeyey ayaa isagoo ku sugan magaalada atlanta gobolka georgia warbaahinta u sheegay in qayb yar oo ka mid ah beerkiisa laga saaray islamarkaana uu qabo cudurka kansarka oo ku faafay maskaxdiisa wariyaha v o eda ken farabo ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen furro stuudiyaha igu heliya ayaana soo koobaya jimmy carter oo hadal dabacsan oo daacadnimo ka muuqato ayaa caalamka u sheegay inuu la tacaalayo cudurka kansarka ee ku dhaca haragga ama maqaarka kaasoo afar bar ka samaystay maskaxdiisa waxaan u malaynayay inaan dhowr toddobaadoo keliya ay ii dhiman yihiin laakiin si la yaab leh ayaan ahay qof hadda u degan dor len linch tenfield oo ka tirsan american cancer society ayaa sheegay waxay ahayd mid xaaladdu ay aad u adkayd oo lahayd ama kaageeda dor len oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka ee american cancer society ayaa sheegay in kansarka uu qabo madaxweynihii hore dalka maraykanka jimmy carter uu yahay miduu kaarar ula dagaalamay si aan caadi ahayn melanoma waa kansar ku dhaca haragga ama maqaarka sida caadiyana waxa uu ku bilowdaa boog maqaarka ka soo muuqata oo qaabkiisa bedesha waxa aanu hadda gacanta ku hayna ee kiiska madaxweynaha ma aha mid hadda muuqda taas macnaheeda ayaa ah in meel ka mida jirka ay ku jiraan taasoo ah mid marmar uun dhacda ama boogtaasi ay ka sii darto oo ay meesha ka baxdo dhakhaatiirta jaamacadda emory oo ah halka lagu dabiibayo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter ayaa halkaasi xilli uu ku sugnaa wuxuu warbaahinta u sheegay in burooyinka ku jira maskaxdiisa uu dherarkoodu dhan yahay laba milimitir kuwaasoo lagula taliyey in lagula tacaalo isku dar kaah iyo daawo uu qaadan doono dor len ayaa sheegay waxaa macquul ah haddii lagu dabiibo ka ahaa markaasi lagu iifiyo iyo daaweynta dabiiciga ah in lagu guulaysan doono arrintaasi ma jirto wax kale oo caddaynaya in cudurkaasu hadda jiro sidaas daraaddeed waa xaalad adag waxaana laga yaabaa tan inay tahay wax wanaagsan oo qof filan karo The probability is they're going to be treated successfully with radiation therapy, and there's no other evidence of disease at the present time.
inkastoo So, xaqiiqdu ay in tahay a in madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter uu bisha soo socotay oktoobar noqon doono koob iyo sagaashan jir ayuu haddana dr len sheegayaa in muuqaalka iyo miska ahaan uu madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter uu yahay mid xaalad wanaagsan ku sugan taasoo muujinaysa rajo ah in natiijo fiican mustaqbalka la filan karo jimmy carter ayaa sheegay I can't really anticipate how I'll be feeling, obviously, uh, and, but I'll, I'll have to re- xaqiiqdii defer ma quite qiyaasi karo substantially sida to aan dareemi my doc- doono laakiin waa in aan dabcan si xoogan uga fikir duwanaado fikradaha daaweynta ee dhakhaatiirtayda jimmy carter ayaa arrintan ku micneeyey inuu wax badan ka dhimi doono jadwalkiisa aadka u mashquulka badan dibna u qiimayn doono howlihii uu ka qaban jiray barnaamijka habitat for humanity jimmy carter ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in wiilku awowga uu yahay uu la wareegi doono xilka guddoomiyenimada ee guddiga xarunta carter bisha nofembar ee soo socota
warbixintii wariyaha v o eda ken farabo cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inoo soo koobayay
waa tahay mar kale subax wanaagsan waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo oo si wada jira u daadinayaan maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyadoo oo uu soo dhow yahay xajkii ayaa waxaa baryahan dambe uu muran ka taagnaa goob ku taalla magaalada muqdisho oo laga dhisay dhisme kacbada loo ekaysiiyey kaasi oo dadka doonaya inay xajka tagaan lagu barayey sida loo guto waajibaadka xajka qaar ka mid a culimmada ayaa arrinkan soo dhoweeyey sida uu faahfaahinayo sheekh shamsudiin goobdoon oo ku sugan magaalada makal mukarama walaal horta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi ina awala beytin wudica linnaasi liladii bibakkata mubaarakan wahudan lilcaalamiin sidaa awgeed maadaama aynu dad muslimiina nahay ilaahayna uu qur-aanka kagu soo dejiyey in aynu ogaano koonkan iyo waxa ka dhacaya waxa uu alla inoo caddeeyey in ay alla beedkiisi iyo xaramkiisi uu ku yaallo magaalada ee maka ee liladii bibakkatan mubaarakan wahudan lilcaalamiin uu alla qur-aanka ku yidhi sidaa awgeed marnaba ma dhici kardo in qof muslim ah ama soomaali sheeganaya oo diinta islaamka haystaa inuu marnaba ictiqaadiyo in ay maka ama kacbadu ay ku taallo meel kale oo waxa weeyaan magaalada maka ahayn laakiin arrinta tan hadda ka dhacday ee magaalada muqdisho walaal ee culimo badan bay la soo hadashay oo reer muqdisho iyo caalamka iyo maraykanka iyo meel kastaba jooga si aan culimada aan ugu tago ee sacuudi carabiya iyo hay-adda la yidhaha hay-a liftaa sacuudiga ah arrintaasna aan usoo weydiiyo Ee, marka markii aan tagan culimada weydiiyey ee waxay ii sheegeen culimadu arrintaan inaysan markii ugu horreysay oo dhacday aysan ahayn ee arrintaani hadda ka hor ay dhowr jer hadda ka hor ay ay wadamo badan ka dhacdo caalamka ka mid a ee sida awgeedna ee arrintan aysan cusub ahayn caalamka marka waxay dhaheen haddii dadkaas kacbadaas ee laga dhisay muqdisho tadriib wa tacliim faqad hadday tahay oo dadka tababar ahaan loo siinayo si ay markay maka u yimaadaan aysan waxa weeye aysan u u garan waayin meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhammaato ee sidaa dadka lagu baryo tadriib ahaan dadka loo siinayo waxbarasho ahaan keliya loo dhisay meesha iyada ah wax dhibaa ma leh wax dembiyaana ma leh ilaahay subxaana watacaalana insha allah biidni illah dadka arrintaa sameeyey haddii dadkaas u faa'iideeyaan ay cilmi ahaan is- u barayeen ilahay agtiisa wax dembiya insha allah uga imaan mayo laakiin bay dhaheen culimmadu waa in markii ay arrintaasi dhammaatay xujooydu soo baxdo maka timaado waa in la dundumiyaa meesha iyada ah si aysan hadhow talo u dhicin in dadku micnaha inta dhismahaas iska sii jiro in dad iska waxa weeye caqligooda ama cilmigoodu yar yahay in aysan naf- naftooda ama aysan nufuustooda waxa weeye aysan si yacni qalada aysan u qaadan aysan meesha hadhow talo waxa weye shirka uga imaan waa in la dundumiyaa sidaasna waxa weeye ay insha allah culimmadaas sameeyaan laakiin meesha arrinta hadda laga sameeyey oo dadka wax lagu barayo wax dhibaa ma laayay dheen culimmadu dhinaca kalena waxaa jiro culimo arrintan ka soo horjeesatay iyaga oo sababo kala duwan ka bixiyey sida uu faahfaahinayo doctor xasan al basri oo ku takhasusay culumta islaamka iyo barbaarinta kuna sugan dalka yemen waxaan qiyaasayaa barnaamijkaas in lagu degdegay oo ah barnaamij
koobi ama falsafad guud laga qaatay kacbadii islamarkaana laga dhisay muqdisho waxaa markaa moodaa in shaacada islaamka ay ku tahay gaf waayo waxa uu liidayaa ama hoos dhigaya ama uu daciifayaa ama uu ihaaneysanaya oo sharafta ka dilayaa waa maqaamkii kacbadu ay lahayd iyo haybadii kacbada oo lagu yaqaanay oo ahayd in muslimiintu ay kaga taalay wadnaha islamarkaana waxaad moodaa ii sheeg in dadkii shawqii loo qabay iyo jacaylkii iimaaniga ah ee loo qabay kacbada inuu markaa sii nuxuusayo waayo shaygaan marka lasoo koobiyeeyo in badan ka hor yaal yaalo shaygii asalka laga soo koobiyey waad iloobaysaa waxaana ku mashquulaysaa shaygaan lasoo koobiyeeyey oo aslan ah wax aan jirin dhagax laga dhisay xamar cadde ma noqon karo kacbada kacbadu waa maqaam ilaahay oo sharafay sideedana xajku marka la macnaynayo waa cibaado ilaahay uu leeyahay islamarkaana xajku waa in la aadaa ilaahay alwifaada cala allahi ba macnaha guud lagu tilmaamaa iyo in la dareensado qofku in ilaahay uu booqanayo xataa markaad xajka aadaysid haba qofku uma niyeysan karo inuu meel yar dhagaxaan soo wareegaye xajkan oo kamid a arkaanta islaamka inuu gudanayo waana arag ilaahay nagu saaray oo tacabuda la yidhaahdaa wax marka gadaal laga keenkeeni karo mana ahan oo islaamkii iyo muslimiintii hore u jiray kun iyo afar boqol oo sano ka hor wax suuradeyn ah ama qaab loo naqshadaynayo kacbada sidaan oo kale ah weli taariikhda fog iyo taariikhda dhow laguma hayo waa arin aan oran karo sida guudna xajku waa shawq waa jacayl iyo iimaan raacay dhagax laga dhisay meel ma ahan waa wax qalbigaga ilaahay kugu xiray marka aada jeceshahay markaad aragtid suuradda kacbada sidaan oo kale sanadkiiba markaan t v ka daawano oo dadku xajinayaan waan u hilownaa mar kasta shaygu uu kugu yaraado aragtidiisa waxaa laga yaabaa in jacaylku ku siyaado laakiin mar kasta shaygu uu kugu bato aragtidiisa in aad ka qashdhacdid ayaan dareemayaa laakiin fikirkaasi mid ka duwan waxaa muujinaya sheekh shamsudiin goobdoon oo tix raacaya culimmada waaweyn qaarkood walaan arrinta culimmada soomaaliyeed waxa weeye horta sidaa og tahayba culimmadu nin kastaba waxa weeye waa nin yacni ra'yigiisa iyo isu fiiriya hadba sidii ay micnaha arrinku ay ula ekaato laakiin markii arrinta marjaca diiniga markii la yidhaahdo inagu waxa weeye culimmadeennu saa wada ogtihiin bamakey wax ka barteen kulligoodna magaalada marka almukarama jaamacatu umulqura iyo jaamacatu madiina wax kasoo barteen raggi iyaga waxbaray oo macalimiintooda ahaa ay wax ka barteen ayaa masalada tani anagu aanu weydiinay iyagaana sidaas walaal inoo caddeeyey marka wax dhibaa male culimadeenna waa dad aynu ixtiraamayno waana dad aynu markastaba waxa weeye hadalkooda iyo qowlkooda aynu ku kalsoonnahay laakiin masaladan waa lagu kala duwan yahay maadaama ay saasi dhacdo xataa culimada soomaaliyeed ay ku kala duwan yihiin laftigooda waxaanu yani aanu aanu go-aansano inaanu marjaca asliga u noqono oo magaalada marka almukarama iyo culimada joogtaan arrintaa weydiino sidaasayna noogu jawaaben inaysan wax dhiba ahayn doctor xasan albasri ayaa qaba in arrintani ay horseedi karto mashaakil kale walaal arrinkan aan hore u sheegnay waxaa ka dhalan karaa in fasaxaad badan baa ka dhalan kara oo sida aan sheegnana waxa weeye waxaa jirta qaacido islaamiya oo usuuli ah oo odhanaysa dar-ul lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix shayga haddii uu fasahaad keenayo iyo masaalix yar fasahaadkuna uu badan yahay waxaa la rabaa in la joojiyo kulliyan marka waxaa ka imaan kara in mashaariic ganacsiga oo magacaas shaarka islaamka iyo xajka wax lamida la furo in soomaaliya markaa la dib looga yagleelo oo marka ay kamid tahay in masjid al aqsa iyo
barnaamijkaasi amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan idaacaddeenna aroornimo ayuu gabagabo u ahaa intaan galabta kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo anigii cabdiraxmaan xuseen fure nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington. is for what's Universal Time. Stay tuned for Daybreak Africa.